bismillahi raxmaani iraxiim halkana nagala socota waa golaha shacabka soomaaliyeed ee nineteen sixty anigu maxmuud caawa waxaa inagu soo noqday inula jooga garyaqaankeenii cabdiwaaxid warsame oo marar badan golahan inagu soo booqday caawa waxaan doonaynaa inaan aan waraysi khaasa kala yeelano garyaqaanka qoraal uu magaranaysaa dhawaan dhamaystiray qoraalka oo layahay paradoxical village oo marka la yidhaahdo waxa weeye waa waa humag xaafadeed ama isaga inoo insha allah inoo inoo fasiri doona marka ugu horeysa waan soo dhaweynayaa garyaqaanka garyaqaan soo dhawow aada baan u dhawahay walaalaha kale oo ku jira khadkana waa salaamay dhammaantood aada iyo aad baa umahadsan tahay caawa waxaan doonayaa insha allah inaan dhowr qodob oo ku saabsan waa qoraal aada u xiisa badan weeye qoraalada cilmiyeysan ama cilmi baadhista ay ku sameeyeen waa qayb ka mida barnaamijyadan aynu kasii dayno golahan nineteen sixty sidaad la socotaan cabdiwaaxid wuxuu had iyo jeer had iyo jeer macnaha uu abaaraa dhanka dowladnimada waxa dowladnimada la yidhaahdo inuu naga jahil bixiyo marar badanna mawduucyo badan oo horena aan kusoo qaadanay wuxuu daaranaa dowladnimada iyo sidii laysu waafajin lahaa waxa sisabka soomaalidu qabaniga ee soomaalidu macnaha soomaalida dhaqankeedu uu ku salaysan yahay cabdi waxayd su-aasha u horreysaan kuweydiinaya waxay tahay waxaad sheegtay waxa la yidhi bal marka ugu horreysa paradoxical village humaagaas bal dadka yar u fasir si dadku u fahmaan shahada aynu socono horta waa salaamay dhammaan golahan kheyrka layskaga sheego waxaana rajeynayaa inuu noqdo mid aynu ka aflaxno oo hadee muddo haddii duruus la wado oo lais dhegaysto oo ardaduna macalinkiisa dhegaysta macalinkuna ardadiisa dhegaysto dooda halkaa ka dhalataado ay noqoto mid mila dhala laakiin inaysan noqonin mid maaragtay iska entertainment iska noqota paradoxical village waxa weeye horta village eregan luqadda ingiriiska waa community ama yani xaafad ama bulsho marka bulsho humaad isharjiyaya uu ka dhex jiro bictureku yani halkaasu u socdaa oo ah xaafadaano xaafad literally degan maahan waa xaafad waxa weeye karkaraysa oo mushkilado badan la daala dhacayso horta daaran yahay mawduucu marka waa gudageli doonaa marka maxaa keenay iyo maxay rabtaa communitigu ama maxay see wax u xalinaysaa iyana waa gaar laakiin dowladnimada oo anigu aan qabo inay tahay aas-aaska waxaa inaga khaldan dowladnimada ma ahan qabiil ma ahan religion ma ahan waxa weeye dowladnimadiibaa waxay inaga gashay meel adag marka halkaasay daaran tahay dooda
waad mahadsan tahay sidaan u jeedo qoraalkan runtii waa qoraal qoraal weeye muciyo misaan leh waxa fikrad weyn baa ku dhex jirta oo ah marnaba inay inay macnaa waqti intii dawladda aynu soo ahayn ay isla jaan qaadi kari waayeen oo ay tahay tribalismka ama waxaan qabyaalada la yidhaahdo ama qabaayilka dhaqanka soo jireenka ah iyo dowladnimadu inay yihiin laba force laba quwadood oo dagaal soogti ka dhexeeyo oo ay tahay labadooda in mid guulaysto wakti dheerna waa soo qaadanay maxay kula tahay sababaha keeni waayey maadaama tiri dhibaato waa waa waa xaafad ama jaaliyad ama bulsho ay dhibaato weyn ay ka dhex ogan tahay macnaha oo mabaadidoodu iskhilaafsan tahay maxaa keeni waayey sida adduunyada kale in dowladnimadu ka xoog badato qabiilaysiga ama qabiilaysigu uu ka qaalib noqdo horta hadda ka horna waa ka hadalay oo nidaamkan governancesida miisaankiisu waa miisaan aynu naqaano waxa uu ku fadhiyo macsigeedana iyo micdeedana aynu marar ummadeena u shaqaysay dadka hadda qaxay iyo dadka hadda ama xeryaha qaxootiga ah oo soomaaliya agteeda ku jirana u shaqaysay meeshii dowladnimo taalo in nolol iyo nabad ay taalo oo tilmaamihii laga rabay qodobadaynu horaan ka dhigno ilaa sideed qodob oo ahayd yani rule of law transparency equal participation waxyaabihii qodobadii hadda aan xasuun laakiin tilmaanteedu waa taasoo halkaasay taallaa su-aasha jidhaa marka waxay tahay dowladnimo horta inaynu u aragno wax humaaga inay tahay oo aan la taaban karin yani hadda xasan sheekh dowlad waa yahay dowladna ma aha oo yani fikir jira buu u yahay tilmaan horseed u yahay hordhac u yahay aspirationkeeda iyo dareenkeeda uu fuliyaa sida obama sida yani all madaxda dunida jidhaha waxbay yani humaagaasi yay zambal u yihiin oo muuqaalkaas laakiin dowladnimadu sida aynu qoraal ku sheegnay waa wax abstracty ah waa wax abstracty ah oo qofku rabe madaxiisa inay ugu jidho waxa waxaas ay tahay waayahay maxaa marka dowladnimada inaga hortaagan hadday saas tahay ma rabnaa waayo dowladnimo ma rabnaa yani su-aasha waxay tahay dowladnimo saas loo sharaxay oo adduunku u yaqaano muuqaal yani humaag maskaxeeda nolol keenta iyo nabad keenta oo markii la sameeyo dadka geyiga africa geeska africa degan oo soomaali la yidhaaho horta ma rabtaa dowladnimo mise ma rabtaa inaa hayso dad badan waxay dhahaan ma rabta soomaali dowlad waa waa waa too complex yani thinkinkaas waa ku adeeg yahay humaagaas weli humaagaas maskaxda kumaysan dadna waxay leeyihin maya ha iskala daala dhaceena way arki doonaan qoraalku wuxuu u badan yahay in dowlad la-aanta dadku ayna doonayn dowladnimada ay sal u tahay dadka hogaanka u ah oo u noqon lahaa tusaale in dadkaasi tusaalayaasha ay ka baabsadeen inay macnaha iyagu ku dhaqmaan dowladnimadii sidaa daraaddeedna shacab weynihii arrintaasi u gudubtay maadaama hogaamiyeyaasha aynu noqon kuwo daacada ama ku dayasho mudan
waa waa kula qabaa aan usoo gudbo marka dowladnimo way rabaan laakiin waxaa khaldan not madaxda keliya maahane environmentigii dowladnimadu ay ku flourish garayn lahayd dadkuna baartigu ka yahay madaxduna baartig ay ka tahay oo waxa weeye ninka madaxda ahu filosofi kale hadduuse dowladnimada uusan uusan uusan garanayn waa sida ruuxiisa humaagii ay ka maqan tahay laakiin meesha ama waxa uu ku yimaado lacag uu wata ha ku yimaado ama ha ku yimaado qabiil oo xoog baan ku imid ama ha ku yimaado mataqaanaa yani faktor diineed qof ka soo baxay isaga ruuxiisu application diineed buu wataaye fakr ma wato dowladnimo oo yani waxa waaye shareecada islaamka in la ilaaliyuu rabaa nabadii baan rabaa inaan sugo buu kuleeyahay dumarkii inay sidaan baan rabaa yani isaga ruuxiisu qofkaasu as a such yani dowladnimada wuxuu u rabaa si sibu u rabaa laakiin sida ay tahay oo iyada as a element yani elementiska ay leedahay isaga uma muuqato marka faktorada marka ina hortaagan waa kuwa mararka qaarkood ka baxsan yani individualka waa run qofka individualka laakiin presently formationka qabiilka oo saldhig weyn kula dalkeena waa ka mid religious differenceska weliba hadda soo kordhay oo ah anigu waxaan ahay yani kunka firqo ah hadda yani azan ba azan baan ahay itixaad baan ahay yani shabaab baan ahay yani waa waa mushkilad hor leh oo oo iyada ruuxeeda jirta waxaa kamid ah nidaamkan hadda federalismka oo si ruuxiisu haddana sii murgiyey wixii oo hadiiba wixii aynu horey u naqaanay oo ahaa yani xoogaa wixii ilaa lixdankii ilaa kontonkii ilaa yani intii barbaarinaya wixii aan naqaanay isaga ruuxiisu waa laga leedo alii nidaam kale oo sophistication of federalism wixii jiray buu sii adkeeyey waxaa kaloo kamid ah philosophical governancega yani sida aynu arkayna dowladnimadaba dowladnimadu ma meel hanti lagu dhacaa dowladnimadu ma meel la isku xiraa dowladnimadu meel kuwa kan kan kale oo waxaan haysta loogu faanaa oo la yidhaha ama qabiilka naga haysta ama qofka naga haysta miya mise waxaan waa service la raba in la qabto oo oo nolosha la macaanaysto yani dadka inay nolosha macaanaystaan nadaafadii in laga wada qayb galo caafimaadkii in laga wada qayb galo tacliimtii iyo sinkinkii iyo doodii wanaagsaneyd oo sibiilatigahayd oo socotay maaragtay in laga qayb galo in dadka cimrigiisa in la dheer dadku nolol nolol dhaadheer helo yani yani falsafadaasay keentaa waxaa kaloo asna rool weyn qaatay economic yani buurka economic yani baa jira yani dhaqaale xunaa jirta dhaqaaluhu waa qoyskii qoys ka fakrisan waa ka nolol xun yahay waa ka tacliim xun yahay waa ka waa ka waa ka ilbaxnimo xun yahay dhaqaale dhaqaale yaribaa dalka jirta oo yani hadda qof kastana ka baxsan oo waxaan la sheega dalkanagu waa khayr waa khayr waa run dalkeenu resource ku jira resource kuma ahan hadaada la soo bixi karin ilaa economicaas lala soo baxo yani macaadiin baa ku jira iyo waxaad arkaysaa kuwa ku oranaya saddex kun oo dad baan leena warbadaan hadda waaba ka xariraayo inagu virusigan hadda ilbaxnimada ayagaa noogu horeeyo oo ayagaaba badiiba ku dhiirsaday inay meeshaas weyn ama wax ku dhacaan ama ay ka qabsadaanba yani wadiyaal waaweyn maqla timbres dalkaanu male yani waa faktara jira waxaa kaloo kamid ah yani way of our life the way of our life yani sida aynu u samaysanahay oo ah dad dependency ah dad inagu gidigiis oo dhanba yani qaraaba iyo dad dependency individualismka waxyaalaha la yidhaha qof waxayaan soo saaranaya ama qofka noocaasaba lagu caayo la yidhaha mataqaana qofkaas waa keliga cuna iyo waa keliga saas iyo waa keliga waxsaas la yidhaho oo intii la dhiiri gelin lahaa individualismka isaga ruuxiisii yani culturekeena waa shelter gareeyay wuu diiday wuxuu hoos uu soo gashay waxaa kaloo ka mid environmental degradation dalkan yani waxaa ku socda environmental degradation baa ku socda oo hadda adduunkii uga sii qaylinaya ad aragteen anugu manaha hadda soomaaliya tagi waa igala kullayd intii hore yani intii markii aan koraya aad bay igala kullayd maanaa isbedelay ma meesha isbedeshay xaal hulka ku socda dhulkii oo maaragtay daba yani runtii sii dagaaladiina sii dedejiyeen wixii environmenteda la diriri jiray waad ogeydeen waktigii dowladdii ay jirtay yani environmentka aad baa aad baa concern looga ah waxaa kale oo jidha unitygeenii oo inaga luntay unitygo inaga luntay markii aynu jabnay yani new formation yani sida aynu u fikrayno soomaali soomaali yaa ah soomaaliga ma waxaa ah ninka yani dhulbahante ma waxaa ninka isaaq ma waxaa ah ninka mareexaan ma ninka hawiye ah ma ninka dhaxanweynta ah yani yaa soomaali ah soomaaliya ma ku jiraan ninka maanta degano mataqaanaa n f d ma ku jiraa soomaalida kale jabuuti ma soomaali yani sinkinkii marka waxaan ugu dhacay knock out baan ugu dhacay sinkii waxaa inaga lumay marka buusalihii baa inaga lumay waxaa kale oo meesha ku jira tayaxumo tayaxumo qofeed oo aan la qabsan karinin environ yani waxaa jira tayaxumo tayaduna dabcan waxay ka imaanaysaa hadda aqoontay ka imaanaysa tayadu qofku noloshiisa waxa uu gudihiisa ku jira yaa tayada qiisa tayadu waa wax oo wax la abuuro oo la koriyo sida masalka loo koriyo baardanka ama jim ama loo galaayo ama orod laysu baro oo wax tayaa jira waxaa problem kaloo factor ah tacliintii oo runtay oo tacliin dambaba si dhaba meeshii yacni wixii jirayna way sii baaba'ayaan haddana ma moodo xataa inaynu kaceen marka horta factorskaas waa factorska gudaha ah oo ina haysta oo madax aan ku xirnayn laakiin organic ah wax ka jira environment buu jira waxaa labeeya factor outside oo weyn oo socda oo ama ka imaanaya international community waxa loogu yeero iyaga ruuxa sarrafa si aynu engineer garay sarrafa cishana meel qalan bay noqotay yani fantasy lagu samayn kara yani fiili markaad wax qoraysid oo hadda article aad qoraysid qofku he enjoys marka aad buu ugu enjoy garaynaya oo haddana lagu leeyahay problem jira waa xal leh hadda wiil california ka tegay oo aan culturekaas arkin oo laga yaabo anthropology iyo history inuu bartay oo geeska africa iskaga taxusay warqaduu qoraaho waxay tahay ha lagu ablikaaraya halkan yani ha ku shaqaysa ha lagu fiiriyo isa test laboratory test oo soomaali u noqotay intervention kale oo regional baa jira oo ka imaanaya dowladaha yani ama iyagu si waxa u rabeen ama daacadaha ka ahaadeen oo factor kaloo jira waxaa kale oo iyana problem ka ah wasiga oo aan fahmin dadka iyagu lacag ku bixiyaahu soomaaliya sida ay u kalan lahayd ruuxooda aan weli iyo dadkii waxaan loo sameeyen aan isla jaan qaadin horta marka carabtaa ka mid ah dalalkan hadda carabtaa ruuxoodu geopoliticscoodi inay isbedeleen baad moodaa waxaan carabnimadii xataa ruuxeeda dagaaladan hadda socotada ciraaqtay hadda flatrid u noqotay syria u noqotay libya u noqotay yani carabnimadii xooga lahayd oo socotay oo inay sidaratay ayada ruuxeedabaa la wiiqay meel aan ku tiirsanayna way ahay ayadii baad moodaa marka regional alliance inay gashay oo soomaaliya laga fiirsanayo laleeyahay marka danaheena aan ka fiirsano tanu waa burburtay oo qoqorka kor soomaaliya ciladahaas oo dhan baa ku gamaaday tayada qofka marka hogaaminaya of course yani culayskaas waa adagya aada buu adag laakiin hal arrin baa laga raba qofka liderka ah waxaa laga raba new social discourse inuu keeno waxaan u bixiyey doob horne firi adiga xooga kasta ha joogan shabaab ha joogto dalkan amazon ha joogto interventionka ha dhaco laakiin xasan sheikh iyo qofkii yimaada meeshaas iyo in cabdirashiid iyo yani cabdiwey yani nimankii joogay kama xirxiraa inay new social discourse abuuraan dood hor leh inay dadka geliyaan inay yidhaahaan maxaa inagu dhacay maxaa inagu dhacay i think wasiguna inuusa taas problemada keenin carabtu problemada keenin halkaasaa marka waxaa la yidhaha collective thinking meeshaan kusoo daray collective new type of collective thinking baa loo baahanya oo ah maxaa inagu dhacay qofku intaas horseed u noqon karaa marka waa sii gelgeli doonaa kolley wixii kale oo su-aala ayaan ku dheeraa si fiican baa si fiican baa u faahfaahisay mawduuca min bilow ilaa iyo insha alla barnaamijkiisa waxaan rabaa inaan aada yacniga aada bal aada ka ka yar ka bilowdo waxa weye sistamadan wadamadan dhisan oo dawladnimadu ay ku xidhiidhaysatay waxay jira system leeyahay check and balance check and balance waxa weye waa system isla xisaabtamaya meeshii systemkii iyo operator iyo recipient ma jiro macnaha raalli ka aada ereyada qalaad waxa weeye waxa weeye waa waa habkii habdhiskii dawladda iyo kuwii dadka u adeegayay oo de madaxdiiya iyo dadkii ma- macaamiisha oo customerka ahaa marka haddii dadkii nimanka operatorska wuxuu systemka soomaaliya innaga waxaa lagu yaqaanaa dad eh, waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay ku eedeysaa dhibaatadeeda dadka kale ku eedeysaa had iyo jeer banaankaa nala ka soo galay eh, maxaa la yidhahdaa regions baa na soo weeraray siyaasadda beesha caalamka gacanteeda qabatay marka waxa weeye sidee marka la eego oo macnaha deep down hoos loo eego xagga soomaalida mayay kuula muuqataa systemka hadda meesha ka jira wax dawlad u eg system shaqayn kara meesha ma ka jira wey
horta eh, marka loo fiiriyo wixii hore oo oo labaatankii sano jiray iyo meeshaan hadda joogno eh, runtii horta haddaaseen oo oo haddaadan hadee aada maanta qabiil iyo mushkiladiisii iyo socodkii xataa iska dhaqaysa haddaan eeda isku jir jirin qabiil dhibkaasi waa iska jir jirtaa laakiin eh, large scalekii horta hadda ma jiro laakiin eh, waa duxul damba suwan baad moodaa inay tahay any anything bay susceptible u tahay anything bay kici kartaa Eh, waana waxa hadda ka muuqda eh, goboladan dhexe sidaan arkaya waxa ka muuqda goboladan hadda shabeelooyinka waa waxa goboladan jubbooyinka ruuxooda weli system yani weli waxaan isleeyahay eh, eh, xoog hadduu fadhiyo oo guntuq badan iyo eh, ciidamaha fadhiyaan laakiin kalsoonidii iyo inaysi jirin baa marka ma qabo environment hadda dawladu ay ku faafi kartaaho mana jiro hadduu jiri lahaana waxa weeye eh, eh, waxaa inaga lumay afar sana inaga lumtay maanqaba sidii hore kuwii horeba inaga lumayaan hadda kanjilay ku eedayn oo ahayd eh, social discourse in la furo haddaan social haddaanan wadahadal la furin wadahadalkuna ma ahan qof in la eedaynayo la leeyahay adaa abuuray beriyahan hadda la kala qaatay wax ishi weyn ma aha yani ishi weyn oo hadda laga gelbi waayo eh, dhul baa qofkaan iga dhacay iyo ma aha laakiin waxaa eh, maxaa inagu dhacay maxaynu u jirnay maxaynu u jirnay doodaasu anigu waxaan qabaa inay inay inay ahayd furihii furihii eh, ishiga taasna hadee dawlad baa wadi kadha marka qolada hadda fadhida haddaysa taas furin marka dawladnimo ma rabaan waaya yacni ma rabaan ama ma garan ama me albaabkii laga furi lahaa ma garan ama intentionally bay u rabaan they want to perpetuate waxaan inay socdaan oo ama ujeedooyin dhaqaale lagu gaaro intaan fududaan u socoto ama ujeedooyin qabiil lagu gaaro inta fududaan u socoto eh, yaan isleeyahay laakiin hadda ma jirto yani actually dawladnimo aniga ma ma ma ma muuqdo Ima bal dadku bal dadku say u fahmaan qoraalka waxaad ku sheegtay in dadka marka hadda jooga oo siyaasiyiinta la yidhaahdo Mhm.
oo soomaalida ugu magacaaban hoggaan hoggaan Mhm.
waa weeye waa leader hoggaanka ugu magacaaban inay ka faa'iidaystaan waxa la yidhaahdo ereyada macnaha harku ku jiro ama u dhexeeya Mhm.
dawladnimada iyo qabaa'ilka ereyada u dhexaysa ama soonaha u dhexeeya inay ka faa'iidaystaan oo dalahooda ku fushadaan Mhm.
halkii ay macnaha dawladda ay dadka macnaha dawladnimada bari lahaayeen oo dis- social discourse ama wada hadal ama wada xashood furi lahaayeen iyagu iyagoo naftooda u faa'iideynaya oo doonaya inaan systemkan dawladdu hana qaadin inay iyagu wax la yidhaahdo manipulation ama ka faa'iidaysi ay sameeyaan maxaa ka mid ah horta meesha maag yarna kusoo dara diagram oo laba laba laba eh, sheerkalo isgelaysa marka meel dhexe sheerkalna furan yahay midna meelaha geesaa ka bulbuleelo waxaan horta la yidhaaho doonka brisania hadda marka waagu baryayo ama qoraxdu dhacayso oo kale waad aragteen oo bini aadamka annaga markaan koraynay waxaa la odhan jiray yani yani qur-aan hala akristo habeenka marka qoraxdu dhacayso subaxii oo kale aada waa qoraxdana lasii yani little bat of fear baa ku jira waa waxaan kala bixin waaye meel yani maalinna maahan habeenna ma aha waa meel aad uga tashbiixsan sharci ay raacayso ilaahay baa yaqaana marka grey areadanu aniga waxaan qabaa is a very very interesting in in lagu noqdo aada loo fiiriyo ninka madaxda ah oo imaanaya danna wuxuu caburinayaa qabiilkii danna wuxuu bromodgareynayaa dawladdii danna dawladnimadii baa caburinaya danna qabiilkii buu abalay marka qofkiiba wuxuu noqda bendom hadba meel ku dheegaysa marka uu danihiisa waayo president wuxuu le meeshaan waa nala dhacaya meeshaan qabiil la yidhaaho mataqaana hawiyaa na dhacaya magaciin bixi waaye meeshaan aan qaadano qoryahan aan qaadano kursigaan waa nala ku haystaa kii hawiya wuxuu leeyahay meeshaan waa nala dhacaya balaayaa joogta qoladan mataqaana digil iyo miduf iyo iyo iyo daarood iyo isaaq baa na dhacaya isaaqi waxay leeyihin maya halkaan meeshaan balaayo iyo daarood iyo hawiye iyo southkaasaa na dilay laakiin nuxurkiisii ilaanya ruuxiisii meesha waxba kuma hayo factoriska uu kaas ku eedaynayo asaga ruuxiisiibaa halkaan ku haysta marka haddaad marka u fiirisid nimankan madaxda ahu literaly waxa ay samaynayaanu kama duwana ninka ay eedaynayaan oo ama qabiil ay ku eedaynayaan ama ay leeyihiin asaga aan ka protest garaynayaan marka hadda meel buu u guurayaa markii asagu la qabto wuxuu leeyahay maya maya maya meeshan kursiga dhig waa loo soo dhacay wallaahi arrintu waa xuntaa halkaasuu gelaya markii xoogaa qabiilkiisu ku kaco oo yidhaahno rio wade waa sii aan ballanay oo aad tiri mataqaana hade meeshan reeraha waa barwaaqeynhaya oo hade khayr iyo iyo meeshan inaga dawladnimadan iska lehe hade meeshan kula maamulo hade xoogaa tala aan ku yeelana meeshan dawlad baa la yidhaahadu leeyahy dawlad baa jirta sharci baan leenahay laba nin oo askar ahoo garaadaha yani dira u suran yihiin buu keenayaa maxkamada wuxuu asaga u keensaday buu keenayaa waana dhacday hadda ka hor waa dhacday hadda brisena fiiri yani way dhacdaa maalin walbay dhacdaa ama puntland bay ka dhacaysaa ama jubbaland bay ka dhacaysaa ama soomaaliyana ka dhacaysaa ama xawar bay ka dhacaysaa marka horta qofkii marka is very clever markuu markuu arag meel buu u koonbarga laakiin dadka weye waxa mataqaana khaldano dadka waaye qofka waayo inuu yidhaha war aniga horta anigu maxaan rabaa anigu qabiil wax la yidhaahaan rabaa mise nolol baan rabaa qabiilkan qofku wuxuu saartay ma jira adiga maogta adiga qofku yidhi taytalkan xilkan aniga hadda la yidhaaho qabiil is-ilaali meel aniga sharcina ku qoran tahay laakiin community waxa waa jiraan oo dadku inuu iskaashado oo environmentkaa joogtid communitygu haddana cawdku ku xiran meeshaas joogtid iyo social economicay ku xiran tahay marka yani taasaan ula jeedaa marka qofku inuu hadba meel u guurguuraayo ilaa waktina waa jirta ilaa lixdankii xataa waa soo jirtay ilaa yani xataa dawladdii yani kacaanka waa soo jirtay markeedii dambe baan isleeyahay marka taasaa waxay keentay marka maskan weyn baa marka afka furtay oo ah qabiilka marka isagiibaa loo soo batay in loo soo galay intiisa badan yani yani ciyaartii dhexdiisa inuu marka isagii adduunyadnimada hoosta ka cunayo waa cunaya waa cunaya waa cunaya afkuu la galay markuu xiidadii iyo meelihii iyo asaga ruuxiisi baa is ilaalin waayaya marka iyo ruuxu gaankiis isku noqonayo wanaraan hadee rijaale mataqaana adiga maa keliya meeshan iska haysanaysa waa teemkayga isii laayisi ruuxiisi baa lafa wixii kala ah marka this is this is this is the way I I I projected that
ma la oran karaa marka la eego inaynu mabacdi badan nahay ma la oran karaa oo xagga adduunka matalan oo kale wadamadan oo kale waxaad arkaysa qofku waa maraykan waana democrat ama waa libertarian ama waa social conservative ma la oran karaa waynu waynu mabacdi badan nahay saas jirta waraarkaasi inuu jiro iyo in ay jirto wax ku saddexan dawladnimada iyo qabiilka dhaqankiisii diintu factor intee leeg bay ku leedahay khilaafaadkaada jira
wallaahi niyo horta doodaas aniga fiiri ambiyada oo ilaahay yani ka dhigay yani wax weyn doodo waaweyn baa maskaxdooda dhigin ji- ge- geli jirtay yani nebi ibraahim haato ama nebi muuse ha haato ama yani nebi nuuxu haddii ilaahay la dooday ha haato ama nebigeenu oo mararka qaarkood ba xataa falaa takun min almumtiriina markii lalahaayo yani ka jeensa halkaas u jeenso horta dadkaan theologyga barta ama diimaha barta ama batal weyn baa maskaxdooda ka dhex socda oo waxaa runta ay ruuxayga hadda included aan ku ahay there is there is there is there is a lot of dood igu furan oo oo aan leeyahay eh, diintu ilaa intee bay problemkan jira qayb ka tahay Eh, iyo diintu sida ay u rabto in societyga loo form gareeyo maanaga yani dabaskeedii gaari weyne diinta yani dabaskeedii the golden the golden element the qiimkeedii miyaynu gaari weynay oo societygu anigu marka waxaan u badnaa dadka qaba runtii inaan dabaskeedii gaari weynay oo oo ah eh, yani innaga waxaynu inta badan culays ka saaray xagga aakhirada oo qofkii wuxuu ka fekerayaa yani salaad badan baad qofka ku arkaysaa waad arkaysaa qofkii waa tukanaya waa dadaalayaa laakiin sadaqadu faktor weyn lama ahan yani dadka masaakiinta inay cunug siiyo lama ahan marka aan waxaa laga yaabaa falsafad ahaan inta xoolihiisii ama la xijecladii hadee xubulmaal la yidhi ha ama social responsibilityga waxaa xadiis ahayd baa ku jirtay nin baa rasuulku u diray yani shaqoda la yidhi marka shaqadii markuu u diray buu jamacay ahayd qofkii soximiinta inuu baxay ahayd marka qod- ma bixin firciyo marka rasuulku ninkii arkay oo isagoo salaadii markaasi war maxaa kugu dhacay hebelo waa sootaan shaqada kuu diray oo tuulo kale inuu meel kale aad markaasi ma rasuulullahi waxaan sugahayay alayhi salaatu wasalaam jimcaha sugahayay buu yidhi marka wixii taasaa kaaga khayr badnay buu yidhi waxaan u malaynayaa problem issues jiray iyo waxbuu u diray inuu wax kasoo qabto Eh, marka dagaalka maskaxda ku jira waxay tahay diintu literally markaan anigu aada u dhuxo waa social harmony bay abuurtaa yani waxay keentaa markaad aad iyo aad iyo aad diintu ay kuu gasho qofka waxaa la cuslaanaysa incitementga violencega inuu bilzambiga wax shida kiciyo waxaa la adkaanaysa qof baahan isagu intuu caawa seexdo inuu yidhaaho qof baa magaalada ku baahan aad bay ula cuslaanaysaa qofka markuu darabka diinta gaaro ee qofku constant wuxuu ku jiraa eh, searching the truth asaga qofka inta badan isla doolaya qofka diintu aadka ugu dheer tahay marka aniga marka waxaan qabaa eh, literally arrin caalamka oo dhanna islaamka anigu i believe eh, hoos u dhacooda inay saldhig taas u tahay diintan eh, afkaartii laga rabay anigu haddaan hadda fiiri markastoo aan wax sii akriyo dalalkan westernka ah, aad wax u akriyo yaqiinteeda diinta ayaa aad aada ugu sii dhawaada mar kastoo aan akriyo waxaa ii soo baxda waktiga asxaabta first hundred yearskii u dambeeyey u horreeyey oo kho- afartii khalafo waana waxa hadda yani dadkan hadda yani ethiopia ethiopian yani governancega wata oo islaamka ah the golden age the golden age the- yani waktiga ay siiyaan waa waktigii yani kula afartaasi waaye oo ahayd dad deeply aaminay waxa ay haystaan marka firi abubakar yani beertiisii u bixi ceelkiisii u wax kastuu bixinaya ma ahayn marka ah janno ku gal janno hadda ruwaad bay ahayd qof camal bixiyay laakiin wuxuu arkaya benefitka society sida uga benefit garanaysa arkaya sida ilmuhu u farxayaan buu arkaya sida gaajada loola diriyo arkay wuxuu arkaya mabda uu asagu keenay in lagu gaaray ujeeduu arkaya laakiin aysan ahayn aakhare kaliya inay hadda inuu intifaacsanayo arkaya marka eh, eh, ma qabo runtii kuwana waalibay diintii u qaateen sidaan isleeyahay yani they take inshaaq weyn oo oo violence ah markay xaroodeen ay galeen kuwana waxa waaye lip service bay ka tahay waxa waaye complicity waxa la yidhaha qofkii yani intent intent to practice ma jiro haya nin wadaad oo arkaysa dagaalka qayb galaya nin wadaad oo arkaysa masaajikanka hore habeenkii qabiil shir qayb galaya ma they- you cannot live with that They- double life qof laba nolol lama noqon kartid marka waa waa waa diintu waan isleeyahay as a such qool kuma le laakiin eh, stagnation waxay naga dhigtay iyadiina maana qaadan marka inaan haysanana waa isu qabnaa
Een, waan gartay een, garyaqaan Een, bulshadu halkan waxaan een, yaniga aada yaniga iisoo jiitay bilmatalan oo kale halkaa maadaama doodeenu ay dowladnimo ku salaysan tahay iyo een, yaniga nawaaxiga udhexeeya dowladnimada iyo qabiilaysiga iyo waxyaalaha kaloo ku wareegsan marka halka garay area matalan oo kale wasaale waxaa soo qaadatay in shirarkii joogtada ahaa oo golaha wasiirada dowladaha marka iminka soomaaliya jooga meel walba ha joogaane inay isu bedeleen koox sidii burcad falashii burcad oo kale u shaqaynaya oo arrimo axsaanaada lagu kala wareegsanayo si cad su-aasha ugu horeysa waxa weeye heerka inay gaadho maxaa fal u ah Een, tan labaad waxa weeye su-aasha qaybteeda labaad miyay tahay inay wada hadlaan dhibaatada ugu weyn iminka soomaalidu xagga mabda ahaan laga hadlayo een, ummadda social stratumka ama lakabiyada bulshada u qaybsanto yay tahay nukuma individual responsibility ba oo wax iminka from scratch on ah yaa la xisaabtamaya oo systemka la xisaabtamaya makuu muuqataa een, civilian productive ah ama groups ee debatekan macnaha waxaan ka hadlayaa social discourse baan ka hadlaya yaa xisaabtamayo yaa een, dowladnimada heerkaa gaadhay ama corruptionka halkaa gaadhay yaa yay yay yay tahay inay la xisaabtamaan oo xisaabtamiska keenaan
gacdiyo horta eh, arrintan ah yani ma town house town town hall meeting waxaad ka fiirinaysaa dowladnimadu waxay leedahay rules oo raaco ama eh, dowladnimadu promotions bay bixisaa dowladnimadu demotion bay bixisaa yani dad bay dalcasiisaa dad bay kurisaa dhaqaalay bixisaa yani heshiisiyay gashaa Eh, haddee يعني شركة قلاها وزي مركز ماشية من قياس كوين كوانا وقلاها وزي كذا يعني حاسيس هذا اوف ديل- وعلى اساس كل شركة شيء كل حرم تعين الشرعي لكن مركز شركة الى صدهم قف افرتهم قف كنتم قف الجسم هذا وحال غسل المياه بتكاسو يعني خير ان اسخران وعدل جاي وناك كشفية مركز هذا ماشي بقرار عن كونتراكت هذا اللي بحنيه عن السفيرة لما قعابية عن السنة بحنيه واحد ده يصير سوري هيل باو هيل باو هيل باو صاب مقلشة لكن واحد كيرير في كسب بحي ودكتي أنا وزارة عشان أدري ضد كشف عيني قف كاريب ولا قف وحرة إنه إنه كاريب قف وقف إنه إنه سفاهة تيجي سكجار هير وأما يعني إيش كتير بقى إنه ka gaaro tilmaan way fiican tahay hadduu miyiga joogo inuu tilmaan ka gaaro jeesiyeeye waa deeq weeye hadduu shaqo hayo shaqadii si fiican buu qabtay xidig lu ahaa laba lu ahaa shan lu ahaa yani janaal buu gaaray qofku wuu rabaa yani iidad biniaadam ku abuuran waay taas marka waa laga waayay nidaamkii dowladda marka shirarkii waxay noqdeen eh, wasiirka arrimaha dibadda soo propose gareeyey eh, laba qasho agaasima qabiilkaan keen qabiilkaan keen qabiilkaan sii qabiilkaan sii laakiin wixii wixii merit ku fadhiga ma aha Eh, iyo dhaqaale la siinayo lagu leeyahay bankiga la iska qaatay yani yani shan milyan oo dollar eh, lacag badan waay xataa qofku inuu qaadaa physical kaas inuu qaado ruuxeeda haddii meeshu ka iyada ruuxeeda aada marka eh, taas marka yani saasay noqotay marka ma ku eedeynayo cumar cabdirashiid ma ku eedeynayo xasan sheekh lakin that is the that is the environment igo all ilaa waqooyi ilaa ilaa kismaayo yaalla Eh, su-aashan kale oo ah yaa inay wada hadlaan ay tahay hadii waxaa laga rabaa inay wada hadlaan ummadda soomaaliyeed oo hadda qof gaar u ah eh, xilkan ma jirto laakiin hadda wuxuu saaran yahay qofkii ama markaas baraaruga u hormara ama kooxdii u horumarta eh, yuu saaran yahay laakiin anigu waxaan isleeyahay dadka eh, ama hadda waxbartay waxbarashadu qofka life bay siisaa xoogaa steam bay siisaa waa energy waa sidaas energygaada gurigaaga meel kugu jiro waxbarashada xooga qofka questions is weydiinaya dadkaas marka inay dadkaas aqoonyahanka ahaa ama culimo ha ahaato ama aqoonyahan dhaqan ha ahaato ama afkahan dhaqan ha ahaato oo qof walba taalantigiisa meesha uu problemku sida uu arkay inay oo dadku teendho qaataan iska daayaan mataqaanaa waxaan ay leeyihin reeshal communityga ay ii qabanaysa yacni example yar baan rabaa inaan idiin sheego aniga wakti baan waxaan u helay inaan soomaaliya isbitaal kastoo qabo ka sameeyo meel caabuyaa layidhahdan ajnabiga waxoogaa dhaqaala adigu waxay dhaheen halkaa geli meeshii baan marka tegey marka qoladii ajnabiga ahayd baa waxay nagu dhibeen hal darawal bay igu dhibeen marka waxay dhaheen darawal hala qofka gaare hala keena darawalkaas marka hala faafiyay dhaheen oo soo yani bidin halagu tartamo magaalada ugu yaraan waxaa joogtaa dhowr boqol oo darwal baa joogta oo iska fadhida wixii hadiyey lah yani aad bay uata marka aan waajiyo waxaan ima faafinaya maali maxaa dhacay adiyo hadda adiga waxaan waxaan problemkay keeni kartaa way isku dili karaan wixii qofkii tartan hadduu galo soomaalida very very acsa waa ku adagta haddaan mechanism kaloo ilaalinayo tartankaas in ilaahiya aysan jirinin inuu aamino in qofkii laga baxay adigu taydiida adigu noqotay markii dambe laakin consciouskaygay ku xirayd markaas inaan qofka aan fair marka noqdo anigay markaas haddee taas ka baxay aniga marka waa inaan xayndaab kala leeyahdhexlayda marka dadka la rabo marka inay doodaan waxay tahay waa dadkaas garan kara waxa aynu ku jirro waxa ay yihiin yaa laga rabaa inay doodaan waana mas-uuliyad anu qabo fardu cayn inay tahay fardul cayn inay tahay qof walba ay saaran tahay dadkaas waxay social discourse maxaa inagu dhacay eedayntaan la iska daaya laakiin maxaa inagu dhacay inay inay tahay waxaad si fiican ugu dheeraatay in saddex arrimood sal u yihiin inaan qofka soomaaliga ah macnaha dadka soomaalidu aynay helin dowladnimo wanaagsan manaa dowlad wanaagsan kuwaas oo kale ah musuq maasuq iyo wax la yidhaahdo qabiilaysi iyo dowlad xumo saddexdaas ayaa sal u ah baa tiri waxaad kaloo sheegtay in qofka qofka maxaa la yidhahdaa soomaaliga ah sida yaniga qofka soomaaliga shaksiyadiisu yaniga uuga shaqayn lahaa inuu ka faa'iidaysto awoodaha ilaahay siiyey laana inuu xisaabtan sameeyo inuu qofka hogaanka uu ka dhigto leysi uu ku joogaayo inuu la xisaabtami karo oo tamarisiiyo oo tamarta ku wareegsan ka faa'iidaysto marka taasi sideeda wax uga qaban kartaa saddexda arrimood oo caqabada ku ah ummadda soomaaliyeed inay dowlad dowlad hesho
maxamuud horta wax adduunka aan riwaad lahayn ama riwaadkaasu ha noqdo positive ama negative ha noqdo horta adduunka ma jiraan yacni waxa weeye majorka ruuxiisu yani elementiska yani ku nool iyo yani sida hadda xayawaanka majorka aynu ku noolahay asee ruuxiisa hadduu huurkiisa ka baxo mid walba meesha uu ahaa hadduu ka baxo yani wax la kulmaayo ama dhib la kulmaayo ama suwaad benefit la kulmaayo hade inagana diintuna waa tan keentay oo tiri yani haddaad saan yeeshaan saana imaan haddaad saan diidaanna kanaan leeyahay ilahay yani that's why ilahay qiyaas qiyaasna waa ina siiyey waa ah choice choice fiiri choicena waana choicena waana la siiyey oo haddaad diib ahaan maskaxdaada u fiirsatid adigu inaad tukatid iyo inaada tukan waa wax choice ku jira inkastoo ay waajib tahay marka waad arkaysaa yani desaynka ilaahay u sameeyey dadka wuxuu siiyey waa meesha la leeyahay qofka laisama ciqaabeen haddii aan aan aan aan la ogeyn waxaan choice marka meel adduunka aan laysla xisaabtanin soomaaliya jirta waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a qof qof intuu dilay qabiil saltargaraynayo u dhexgalaayo berrina ay dhici karto kuwaas inuu ka dilo aan lalaysla xisaabtanin soomaaliya jirta meel intii qof lacag dhaca dad leeyahay oo ama banki taala ama baabuur dowladeed ama hanti dhul dowladeed leedahay oo intaasoo qof inay ku dhimatay laga horleeyo intaasoo qof laga kaceya ay tahay yacni qof iska qaata ama isagoo magac tuuta ha gashada ama magac mataqaana maxkamada yani soomaaliya jirta marka yaa laga rabaa dadka iyo iyo iyo dadka iyo nimankan xukuumadaha jooga yaa yaa badan ma firi dowladdu one day ma taagnaan karta haddii hadda shacbiga muqdisho intay kacaan yidhaahaan inas isina ma jirto ilaa maalin walba adigu hadda waad dhimanaysaa mogta adiga dhimashadaana hadda ma ahan wax cusub ma ahan mudaharaadyaan ah adduunka waad aragtay yani nin baa isku dilay yani ujeeday yani xabad abalaho layidhaha halkaan kuma gadan jirto dabadhan dabadhan kulumay yani marka war sacdigan waxaa maqaadagu ah ninka la yidhaaho nicholas keating yani keating yani ninkaan hadda meeshaan haysa michael keating waxaa laygu yiri aniga ma aqaan i don't know asagaa kulay haddaan waqti hore laakiin wuxuu yiri baa war dadkan soomaalida anigu ilaa toddobaatankii aan aqaanay dadka soomaalida waxbaa ku dhacay yiri dadkii barkadka ahaa oo isagoo ajee nigeria wuxuu ku koraan malaynayaa uganda iyo meelahan war dadkii barayska ahaa oo cajiibka ahaa oo intellectiga ahaa oo furfuraa markuu yimid wula yaabo dadka dad dadkii habisaasa dadkii dadkii waa mana bixi sanadka waa dagaalka ku dheeraaday gaajada ku dheeraatay cudurkaa ku dheeraaday qof walba yani in gocosho ah buu qof walba qabaa marka hadi dadkaa laga rabaa inay dadkaan iska qabtaan laakiin qofkiibaa wuxuu yeelaya markuu asigu targetkii ayuu kusoo dhexdhacaya oo meeshaan kule gareygi buu soo noqonaya markuu xaleeyo gareygi buu soo gelaya wuxuu leeyahay annaga meeshaan lahayn magaciin bi waaye x mataqaana anaa la iidan leeyahay ninkaa la idiin dan leeyahay qofkii marka conceptiga marka guud oo qabiilka qofku inuu tuura waayo conceptiga guud war anigu articalkaygana waa ku qoray adigu keligaa baad dhalatay fiiri maxamuud adiga iyo anigu keligeenba qof walba hooyadiis wonkeeda keligiis ka soo baxay markaad imaanaysaan adiga qabiil maskaxda laguma sheegin markaad madaxa keento laguma oranin you are x halkaas gal saasaa tahay laguma oran keligaabaana tegaya waxa weeye at the end of the day waxa weeye you came alone keligaabaa yimid keligaabaa bixi doona marka qofku inuu yidhaha war aniga labadan exit exitka aan kasoo galay ee meeshaan u socdo aniga bay u socotahay dhaqankaygu marka seewiya halkan anigu marka fardi baan ay waayo marka haddaan taas bisheekeeda la gaarin waxa weeye saasaynu ahaanaynaa mana kici doona aniga sida sida ay muuqata
hagaag had iyo jeer garyaqaan cabdiwaaxid waxa uu soo qaataa oo ku nifaaqaa qoraaladiisa suugaan soomaaliyeed uu tiir uga dhigaa su-aasheeda ugu dambaysa barnaamijka kusoo gebagabeynayo ka hor intaan u gelin laba maasoo yaroo gaaban uu soo qaatay baan idin yar ii sheegayaa ka bacdina su-aasha weydiinayaa midda hore waa hadraawi maxamed warsame hadraawi wuxuu yihi taloy taloy go-an baydahaabu xujooy taraanbeden bedkaaga ninkii ballankaaga qaaday ka baaqday xilkaad u dhiibtay ka baydhay ujeeddadaada ku boobay adoo saboola ku wiirsaday baaba-aaga adoo bogan waay adoo bogan waayey taada ninkii u buseelay raaxo waatan maanta taalla adoo bogan waayey taada ninkii u buseelay raaxo huwaday bulbushii libaaxa buruudkiiyo shaashka qaatay u booday cirkaa dusheenna bilkeeday laboontidiisa buurtuu koray waari mayso haddiisuna baaqan mayso kub iyo bawduu ka jabi waa hadraawi maanse uu lahaa oo bulsho la yidhaahdo laba tilo wuxuu kasoo qaatay allahu naxariistay cabdulqaadir xisi yamyam waxay leedahay waagii mudnaantiyo wasiir magac ku faanaa baabuur madow iyo muraayadaha la xidhin jiray macnaha ma garatay meelaha naafiga le wuxuu leeyahay markaa maansada maansada waxay leedahay waxay ka hadlaysaa macnaha systemkii hore siduu ahaa oo yaniga wasiir mar waagii dee muraayadaha la xidhin jiray ma garatay mare maareeyahana la noqon jirayna gudbe maalmahoodii waa u fiirsanana sama waagahaas maana waagii muraayadaha la xidhin jiray gudbe maalmahoodii okay laba noqdodood baan meeshaan kasoo saaray oo ah ta koowaad ismahadin maadaama aynu gabagabadii soo gaarnay humaaga u dhexeeya labada yana labada dow ee midna yahay dowladnimada midna yahay qabiilaysiga ka faa'iidaysigiisa askariska maanta ama metelayaal siyaasadda soomaaliyeed waxaad kusoo gebagabaysay inay kuwa ismahadiyey oo ku helay awood xaddaaf ah xaddaaf ah oo raxaysiga maantada ku jiraa kamid yahay iyo iska horgeynta isticmaalida isimada waxaa qaybta labaad waxa weeye in haddii dadka soomaaliyeed ay wax ka bedeli waayaan sidii ay u soo noolaayeen oo maxay ahayd mabdaa badnaan qabiil qabiilaysi maxaa la yidhaha qof indha la-aan lagu taageero isla xisaabtan la-aan qofka xaqiisiiba kasoo horjeeda isagu inaynu marka dambe aynu ku dambayn doono yani god madow oo ku kor wareegi doona qaarada qaybteenu ka deganayo bariga africa soomaaliya god madow saa ugu dul wareega ama meel madow oo kamid a qaybta bariga africa marka su-aasha u dambeysa waxay iga tahay waxa weye labada arrimood sidee dadka soomaaliyeed uga hortagi karaan ula xisaabtami karaan siyaasiyiinta kow seyse characterkooda iyo tayadooda say u tayeyn karaan macnaha fikirka shaksiga ah say u tayeyn karaan oo nafsiga ah oo ra'yigooda kor uga qaadi kara u tayeyn karaan wey
maxamuud horta walaale gabaygan runtii aada buu ii taabtaa gabaygaas xashaawi extremely extremely extremely and i mean it and i mean it aada buu ii taabtaa ninkii ballankaaga qaaday ka baaqday xilkaad u dhiibtay ka bayday ujeedadaada ku boobay adoo sabool ah ilaahay baan idinku dhaarsheeya yacni what kind of human qofka qofka hooyo hooyo soomaaliyeed hooyo waa hooyadaa hooyadaa waayo jumaada qof walowba kaco hooyada qof walowba bal miisaankaaga dib ugu noqo hooyada aniga hooyaday waxay dhashay iyadoo la guurhayay dhashay ii sheegtay mugdi ah oo reemiyi ah oo subaxii yani nine daysna waa la guuraytay yacni qofka hooyadaas oo kindnesska ah oo naxariistaas hooyo fikrada ilaahay ku abuuray oo baahan ilmaheeda haysata qofka xadaya qofka qofka dareenkiisu siinayo accumulation of wealth yani intaad aruursatid waxaan baabi-iisa qofkan kuwiisa marka yani inay noqoto binaadamka arka halkan waa lala diridaa qofka baabi-iisa halkan waa lala diridaa that's why ba qofka waxaa la ogaadaa tiyadiisu inay ku fiican tahay qofka markaan la duulayn oo duulinimada uu ka baxo oo cuno cuno calooshii baahanayo calooshii baahanay yani waxay yani caloola dariigsana khayr ku jira aaday ii taabataa marka marka haddii anigu waxaan odhan lahaa social discourse cusub baa loo bahan haddii social discourse cusub la waayana anigu waxaan qabaa dadka soomaaliya inay mudaharaadaan anigu waxaan qabaa dadka soomaaliyeed waxay u bareereen dawladdu in ay sidaan markii ay oo ka micno badnayd runtii wixii aan soo maray oo dhan haddii dawlad khayrle ay jirto oo wax qabanayso ka maray tuuge iyo qurun runtii dawladdii xanshaadbeehay anigu sidaan qabo iyaduna wax ku burtay waxay ahayd ujeedo adag bay gashay ujeedo adag bay gashay wajaaday ayadiibaana dishay cudurkaas yaa dilay laakiin haddiiba loo bareeray oo la yidhi yani desirekaas maanta kuwa xamar jooga inay kacaan kuwa garow jooga inay kacaan kuwa hargeysa jooga inay kacaan kuwa kismaayo jooga inay kacaan kuwa beledweyne jooga fiiri ugaas ugaas khaliif ugaas xasan ugaas xasan ugaas khaliif ilaah shaykh ha siiyo ilaah wax weyn ha siiyo qudbi weyn buu u ahaa soomaali tilmaan buu u ahaa dadku markay arkaan qof honesty ah saasay u raacayaan haddii hadday waayaan mid honesty ah iyagu inay kacaan oo sida ugaadkaas oo kale u yidhaaha no waxaan sax ma ah marka waxaan qabaa new discourkaas in la galo inay iska ceshaan waxaan ku dhacay haddii kale dalkaas soomaaliya wuxuu noqon doonaa sida aan sheegay dark dwarf yani wax xidig meesha iska wareegto oo murugo badan oo ninkii wax soo jilaa kusoo qarsoomo oo mukhaabaraadka adduunku ay ka shaqaystaan oo ay noqoto meel prostitutionku florish gareeyo oo iyo aydiska iyo jirada iyo cudurka iyo inkastoo filsi ah nolosha bini aadam ku dhacay inay ku dhacdo dalkaasna cusaas noqdo dhaqaalihiisana badahana toxickaas lagu rido marka dambena layidhaha qashinka mid walba tuulo intuu tagay qashinka yidhaha annaga nagu soo qor aniga anaa haya dhul mataqaana ama puntland layidhaha ama jubbaland layidhaha ama hargeysa layidhaha anaa haya ama mataqaana xamar baa ama beerahan dhulka dhulkayga anaa anaa leh qofku yidhaha saasay noqonaysaa waana ku socotaa either inaan isqabanno marka anigu haddii iima muuqato option kale sida aan maxamed ku leeyahay ma option kale iima muuqato yani social revolt in kacdoon shacbi in la abuuro waayo haddaan kacdoon shacbi la abuurin aniga iima muuqato inaan ka baxay environmentigina haddi waa sii socdaa aad moodid inaan yasayno aan ka hadlino degradation noloshii waa waa dad dadkii niyadii waa dadkii niyadii waa kasoo baxaya xeryaa la abuuray marka leeyahay displacement bal qof dalkiisii displacement ku lagu leeyahay ud maxay dhahaan magacay u bixiyeen intaas meel kasta iyadii baa source of income noqotay marka adi war hadda barakacdaa tahay baa ku barakacday kan xafiiskan fadhiyay ku meeshu ma kacay sida bini aadamka u kocnaa no waxaan sacmaa marka intaasaan qaba walaal إن شاء الله موضوعا وسيودي دونا وحيالها هو environmental degradation كمثلا arrimaha deegaanka loo geystay dhibaatooyinka midnimolaanta waa mawduuc mawduuciyo macnaha arrintaa waxay furtay mawduuc aada u ballaaran insha allah waxay sii baahisay fikirkeenii iyo fahamkeenii dowladnimada aada baan ugu mahadnaqayaa kala yaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo marar badan waktigiisa inoo huray waa golaha nineteen sixty waraysiga waxay idin qaadayeen maxamuud aada baan idinku mahad celinayaa idinkuna saad u samirteen iyo dhegeysiga waxana insha allah